galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa washington waa galab arbacaah bisha mey ee sanadka kana waa sodoniyo kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee mitrbaan iyo boggeena v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararkana v o a waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo war ka soo saaray heshiiskii dhowaan ay muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran ururada bulshada rayidka waxa ay soo dhoweeyeen in doorashooyinka dalka loo gudbo nidaamka dastuurka ku qoran ee ah qof iyo cod in hortibinta la siiyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah in mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aysan ku degdegin ansixinta heshiiskan iyadoo aan wadatashi ballaaran iyo waafajin xaaladda dalka laga samayn waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka
meel maaragtay wax walba ii bannaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan raba haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo buugaagtaan rabay sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature marka literaturkii waxaan bilaabay inaan akhriyo nineteenth century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen swedish people oo qaxay waxay u qaxeen america boqol sano ka hor
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna marka horese kusoo dhowaada warkii dunida oo aan idin soo jeediyo ciidamada suudaan ayaa hakiyey wadahadallo xabad joojin ah oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada degdega ah sida ay sheegeen saraakiil ku sugan suudaan ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogaga taageerada degdega ah inay si isdaba jooga ay u jebiyeen heshiisyadii xabad joojinta sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka baxeen ama ka weecdeen ballanqaadyadoodii ahaa inay ciidamadooda kala baxaan cisbitaalada iyo dhismayaasha la degan yahay labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymo la xiriira midba inuu kankalo ku eedeeyo inuu isagu jebiyey xabad joojintii dhowaan la gaaray taasoo lagu waday inay sii socotay ilaa iyo sabtida dagaalada ayaa socda muddo toddoba isbuuc ah waxaana ay xoogooda ka dhacayaan agagarka caasimada khartuum iyo weliba gobolka daarfuur sii socoshada dagaalka waxa uu khatar ku yahay xasiloonida gobolka oo dhan waxaana ilaa iyo hadda dagaaladaasi ay ku qasbeen ku dhowaad afar milyan oo qof in ay barakacaan oo ay ka cararaan guryahooda jabhadda dagaalanta xoreynta falastiiniyiinta ayaa sheegtay in shan ka mid ah xubnahooda lagu dilay arbacada maanta ah toban kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay meel u dhow xadka lebnaan iyo syriya kooxdan waxay sheegtay in qaraxa uu ka dhacay magaalada qusaya waxa ayna ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada israa'el wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganaysa sarkaal israa'iili ah ayaa sheegtay in militariga israa'el aysan ku lug lahayn weerarkaasi jabhadan oo lagu magacaabo b f l b waxa ay fulisay weeraro badan oo ka dhana israa'il kontonkii sane ee lasoo dhaafay ay ku jiraan afduub iyo duqeymo diyaarado maraykanka ayaa kooxdan waxa uu aqoonsaday inay tahay koox argagixiso oo ajnabi ah dowladda imaaraadka carabta ayaa maanta sheegtay in ay laba bil ka hor ka baxday isbahaysigii maraykanka uu hogaaminaya ee ka shaqeynaya ammaanka badda bariga dhexe kadib markii ay qiimaysay xiriirkeeda amniga ciidamada isku dhafka ah ee badda waa xoogo ka kooban soddon iyo afar dal oo fadhigooda uu yahay saldhigga ciidamada badda maraykanka ee baxrayn kuwaasi oo ka shaqeeya amniga ka hortaga argagixisada iyo burcadbadeeda ee badda cas iyo qaliijka gobolkanah waxaa ku yaala qaar ka mida marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka waxaana tan iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobanka ka dhacay weeraro loo geystay maraakiib taasoo sare u qaaday xiisada maraykanka iyo iiraan iyadoo ku timid natiijada qiimeynta joogtada ah ee aanu ku samaynay iskaashiga amniga wax ku oolka ah ee aan la leenahay dhammaan saaxiibadeenna laba bil ka hor imaaraadku waxa uu ka baxay ka qaybgalka ciidamada isku dhafka ee badda ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku tiri bayaan lagu baahiyey wakaalada wararka dowladda ee w a m waxa ay sheegtay in imaaraadka ay ka go-an tahay wadahadal iyo macaamil diblomaasiyadeed si loo horumariyo amniga iyo xasiloonida gobolka islamarkaana ay ka go-an tahay xaqiijinta badqabka socdaalka badda si waafaqsan shuruucda caalamiga ah shan qof ayaa ku dhimatay duqeyn ay ukrain ka geysatay tuulo ku taala gobolka lohaneski ee bariga ukrain sida ay sheegtay xukuumadda moscow weerarkaasi ayaa loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn waxaana ay sababtay dab ka kacay warshad saliidda sifaysa oo ku taala koonfurta ruushka meelo badan oo ka tirsan doniska ayaa la duqeeyey in ka badan afartan jeer afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana lala beegsaday laba boqol lixdan iyo afar madfac oo cabirkoodu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta ruushka dab ayaa saaka ka kacay warshadda saliidda sifaysa ee ku taala gobolka karasnodar territory ee dalka ruushka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi waxaana la rumaysan yahay in diyaarad laga leeyahay dalka ukrain ay bartilmaameysatay xaruntaasi taasoo keentay in ay gubato ama uu dab ka kaco mid ka mida qeybaha shidaalka aadka u culus lagu kaydiyo kooxaha gurmadka waxay sheegeen in ciidamada dabdamiska ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dabkaasi oo ku baahay dhul cabirkiisu uu yahay boqol mitir oo isku wareeg ah mana jirto cid wax ku noqotay dabkaasi sidoo kale lix iyo toban qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn ukrain ay ka geysatay tuulo ku taala gobolka luhaneski halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington ururada bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa shalay soo saaray talooyin iyo aragtiyo ku aadan heshiiskii dhowaan magaalada muqdisho ay ku gaareen madaxda dowlada federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah oo ay puntland ka maqan tahay ururadan warkooda kasoo baxay muqdisho ayaa bogaadiyey in doorashada dalka loo raro heer qof iyo cod ah balse waxa ay dhaliileen go-aanada golahan oo ay ku tilmaameen kuwo aan ku salaysnayn dastuurka iyo shuruucda dalka waxaa kaloo arinkan ka hadlay siyaasiyiin iyo xildhibaano warkan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha v o a zeynab abuukar maxamed heshiiskii ay toddobaadkan gaareen madaxda federaalka mas-uuliyiinta afarta maamul goboleed ee duqa magaalada muqdisho gaar ahaan arrimaha quseeya doorashooyinka ayaa waxa uu abuuray hadalhayn badan waxaana ka hor yimid qaar ka mid ah siyaasiyiinta halka kuwo kalena ay soo dhoweeyeen sidoo kale ururada bulshada rayidka oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda la xiriirta heshiiskii doorashooyinka ee dhowaan lagu saxiixay magaalada muqdisho iyagoo ugu baaqay xildhibaanada labada aqal inaysan ku degdegin ansixinta heshiiska iyadoo aan wadatashi ballaaran laga samayn guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxidiin shaatax ayaa gabagabadii kulankooda ka hadlay go-aanada iyo talooyinka ka soo baxay kulankooda kow ururada bulshada rayidka waxa ay soo dhoweeyeen in doorashooyinka dalka loo gudbo nidaamka dastuurka ku qoran ee ah qof iyo cod labo in hortibinta la siiyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah saddex in mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aysan ku degdegin ansixinta heshiiskan iyadoo aan wadatashi ballaaran iyo waafajin xaaladda dalka laga sameyn afar waa in marka hore la sameeyaa sharci doorashooyin laysku waafaqsan yahay oo qeexaya sida xubnaha guddiga doorashooyinka ku imaanayaan shan in mudanayaasha labada aqal tixgeliyaan sidii qodobada heshiiskan u noqon lahaayeen mid loo dhan yahay islamarkaana ilaaliya xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed lix si loo ilaaliyo dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay ee dowladnimadeena waa inlawaa in la baalmarin dastuurka heer federaal iyo mid dowlad goboleedba iyadoo aan laga yeelan wadatashi iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay qodobka u dambeeyo toddobaad xoojinta qoondada haweenka iyo matalaada gobolka banaadir waa in la siiyaa mudnaanta iyo hortibinta ka hor dooda wax kabedelka nidaamka siyaasadda ee baarlamaaniga ah madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa dhowaan sheegay in ay ku heshiiyeen in ay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya islamarkaana uu dalku qaato nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo beddelaya midka hadda jira ee ah madaxweyne iyo ra-iisul wasaare cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan heshiiska wax ka beddelaya nidaamkii hore ee doorasho
aragtideeda shakhsiga ah heshiiskii ay gaareen golaha wadatashiga qaran waa heshiis yacnii ku habboon duruufaha maanta jira ee wax ka bedeli kara maadaama in muddo ah lagu soo caanamaalayay curfi siyaasadeed ama nidaamka awdqeybsiga four pointy five in yacni qof iyo cod doorashaha wadanka guud ahaan laga hirgeliyo golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada iyo maaragtay golaha shacabka marka waa heshiis runtii waqti adag ku soo aaday walow oo u baahnaa in loo talabadiyo laga qeybgeliyo inta aysan go-aanka soo saarin bulshada rayidka maaragta siyaasiyiinta culimaudiinka yacnii dhammaan heerarka kala duwan ee dowladda si heshiis midaysan oo halkaas uga soo baxo soomaaliyana meesha hadda ay joogto maaragtay uga guurto ayadoo u guureysa nidaam qof iyo cod ah waxaan isleeyahay sida madaxweynuhu uu golaha shacabka ka hor sheegay in heshiiskan uu yahay is-afgarad ay tahay inay sharciyeeyaan baarlamaanka marka waxaan qabaa golaha wadatashiga qaran inay dadaaleen intii ay ka tageenna runtii labada aqal ee guddoonkooda ayay ag taallaa iyo golaha maaragtay baarlamaanka ee labadiisa aqal in ay u tala badiyaan waxna ka bedelaan waxna ku daraan dhinaca kale xildhibaan hore idriis cabdi dhaktar oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee soomaaliya kana soo horjeeda qodobadii kasoo baxay shirkii muqdisho ayaa sheegay in madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada in ay doonayaan muddo korarsi waxaan rabaa inaan ka hadlo go-aankii golaha wadatashiga ay gaareen waa go-aan qaldan waaye go-aan u horseedi kara soomaali dagaal sokeey waaye waa ka warqabtaan soomaaliya waxay ku heshiisay buug yar oo dastuur ah oo toban iyo shan cutub ka kooban iyo boqol iyo afartan iyo saddex qodob ka kooban runtii mandateka madaxweynaha waa afar sano mandateka baarlamaanka federaalk waa afar sano maamul goboleedyada dastuurkaay samaysteen oo ayagana ay samaysteen waa wada afar sano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh waa dadkii ka hor yimid extensionkii oo dowladdii farmaajo oo runtii ahaa ninka hormuudku ahaa oo diidanaa maanta inuu asaga uu u horseedo maxaa lalahay ummaddii in extension lagu daro hal sano iyo dheeraad waa qalad waa runtii waxaa fiicneed in xataa golaha wadatashiga ayagoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada qaarkood aan xataa loo sineen soomaaliya waxay ku heshiisay four pointy five dad gaar ah oo isku heyb ah inay meeshii ay u badan yihiin waa qalad waxaas wax soconaya maha ummadda waxay u horseedaysaa dagaal teeda kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk xasan sheekh laba jeeruu yimid baydhowa dagaal ka dhacay daraaddeeda ayuu juhdi badanuu ku bixiyey dadkii dib u heshiisiin u sameeyey waxaa lagu heshiiyey hadda in muddo saddex bilood ka bacda in doorasho la qabto hadda arrintiiu gadaal u celiyey hal sano iyo dheeraad kale ayuu gadaal u celiyey waa oday suluxu aan u maleynaynay dib u heshiisiintii uu ummaddaas ku sameeyey labada dhinac ay isku salaameen oo runtii ay maxaa lalahay lagu heshiiyey ayuu haddana maxaa lalahay laalay waa qalad waaye waana ma fiicna arrintaas waana ka soo horjeednaa labada xisbina la sheegayana suurtagal maaha in asxaabta la badiyo ka bacdii ay tartamaan ka bacdii dadkii ku guulaysta ay maxaa lalahay soomaali ay annaga ma diidanin hal cod iyo hal qof ah hadalkayga waxaan ku soo koobaa sharciga yaan lagu xadgudbin si kastoo ay ahaato dad badan ayaa qaba in fulinta go-aanada la gaaray aysan sahlanayn inkastoo qaar kale ay aaminsan yihiin in hirgelinta heshiiskan ay ku xirnaan doonto sida madaxda gaarta ay ugu qanciyaan golayaasha dowladda dhexe kuwa dowlad goboleedyada mucaaradka iyo bulshada rayidka oo aragti leh iyo sidoo kale puntland oo heshiiska ka maqan walow uu baarlamaanka sugayo heshiiskan seynab abukar v o a muqdisho
shiinuhu waxa uu ahaa saaxiib weyn oo xagga maalgashiga tamarta beeraha iyo gaadiidka dalka suudaan ah sanadihii u dambeeyey isagoo ku dhowaad lix bilyan oo dollar oo maalgashi ahaan ah ku soo geliyey dalkaasi tan iyo sanadkii labadii kun iyo shanta danaheeda suudaan ayaa soo taxnaa ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii laakiin shiinuhu waxa uu bilaabay in uu si ballaaran u kobco kadib markii maraykanka uu dalkaasi kusoo rogo cunaqabateyn dhaqaale kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii hadda iyadoo oo wadamada oo ay ka shaqaynayaan inay kordhiyaan xabajoojinta aan adkayn ee u dhexaysa xoogaga iska soo horjeeda ayaa shiinuhu wuxuu eegayaa inuu ilaaliyo mowqifkiisa dhexdhexaadka ah oo uu ku horumarinayo danihiisa gaarka ah edward yeranian ayaa warbixintan v o eda uga soo diray qaahira xashe ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
shiinaha ayaa door muhiim ah ka ciyaaray horumarinta xarumaha saliidda ee dalka suudaan ka hor inta uusan waddanku u kala qaybsamin waqooyiga iyo koonfurta sanadkii laba kun iyo toban isaga oo ku maalgeliyey ku dhowaad saddex bilyan oo dollar sida laga soo xigtay ilawareedyada qaar shaqaale u dhashay dalka shiinaha ayaa dhisay inta badan kaabayaasha mashruuca ka hor inta aan lagu wareejinin koonfurta suudaan ee dhowaan xorowday dhuumaha shidaalka lagu qaado ayaa weli kusii qulqulaya waqooyiga suudaan halkaasoo ugu dambeyntii laga soo raro dekedda boort suudaan danaha shiinuhu uu ka leeyahay dalka suudaan waxa ay soo taxnayd ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo kontonkii markaas oo ay khartuum ka mid noqotay dalalkii carabeed ee ugu horreeyey ee aqoonsaday jamhuuriyadda shacbiga shiinaha gargaarka caafimaadka iyo mashaariicda dhismaha sida howlka dadweynaha ee kharduum waxay ahaayeen saxiixiyo iskaashi hore oo u dhexeeyey labada wadan sidoo kale danaha bejiin ee dalka suudaan ayaa kobcay sanadihii uu hogaamiyihii hore cumar xasan al-bashiir talada dalkaasi hayay falanqeeyaha bariga dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada washington d c oo la yidhaahdo tedore karasik ayaa u sheegay v o a
danaha shiinaha ee suudaan ayaa ahaa mid aada u dheer oo muhiim ah marka la eego tamarta iyo qandaraasyada kale gaar ahaana macdanta iyo beeraha bijiin waxa ay sidoo kale aad ugu dhowdahay nidaamkii bashiir kaasoo qandaraaskaas kula jiray soo saarayaasha difaaca shiinaha qaar badan oo ka mid a danahaasi ayaa sidoo kale u muuqda inay isdiidayaan danaha iiraan ee shirkadda warshadaha militariga ee suudaan
karaasig ayaa sheegay in shiinuhu uu siduu hadalka u dhigay ay mowqif dhexdhexaad ah ka qaateen iska horimaadyada hadda ka socda dalka suudaan isagoo xusay in shiinuhu uu siduu hadalka u dhigay aada u maalgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha sida dhisidda nidaamka tareenada qaranka ee qaar ka mid ah dowladaha bariga afrika waxa uu sidoo kale tilmaamay in shiinuhu uu ku lug leeyahay nabad ilaalinta qaar ka mid ah dowladaha saboolka waxaana uu leeyahay shiinaha waxa uu leeyahay qorshayaal howlgallo saadka ah oo ka dhaca dekedda boorta suudaan dagaalka dalka suudaan kadib xiriirka u dhexeeya shiinaha iyo ruushka ayaa sidoo kale dhibaato ku ah dalka suudaan halkaas oo labada dal ay u muuqdaan inay kala leeyihiin dano iyo xeelado kala duwan su-aasha dhabta ah ayuu karasig waxa uu leeyahay waa sida ruushka uu ula macaamili doono shiinaha ee dhanka suudaan sababtoo ah qeybaha kala duwan ee qaaradda waxa ay u dhaqmaan si ka duwan amaba mararka qaarkood marka la eego habka ay u wajahayaan soo saarista dhaqaalaha
suudaan oo ka tirsan istiraatiijiyadda gobolka ee shiinaha waa qayb ka mida saaxadda badda taas oo noqonaysa mid khatar ku ah maraakiibta caalamiga maaha wax iska dhacay in xidhiirka caafimaad kale ee sacuudiga iyo shiinuhu uu soo hagaagaya islamarkaana ay suudaan marayso hannaankaasi way cad tahay in shiinuhu uu adeegsanayo saaxiibo kala duwan ganacsiga dalka suudaan
sayid sadeg oo ku takhasusay cilmiga bulshada ee dalka masar ayaa v o eda u sheegay in danaha shiinaha ee dalka suudaan ay la xiriirto juqraafi ahaan gobolka iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed ee sii kordhaysa ee marinka badda cas u leeyahay ganacsiga adduunka The other motivation, of course, is road and belt uh, project because you wanted to be in the Red Sea and the only foreign base abroad is in Djibouti. And this is part of dhiirigelinta kale their dabcan waa expansion hindisaha into shiinaha ee the belt iyo weliba road initiative Sudan, sababtoo ah waxay rabeen in ay ku sugnaadaan badda cas oo saldhiggooda shisheeye keliya waa jibuuti tanina waxay qayb ka tahay ballaadhinta afrika oo ay ku jiraan masar suudaan etoobiya iyo weliba eritereya sida ay u arkaan in badda cas ay noqon doonto meel aad muhiim ugu ah hantida istaraatiijiga sida saliidda gaasta iyo weliba dalxiiska saadig ayaa yiri sacuudigu waxa uu hadda dhisayaa mashruucooda loo soo gaabiyo n e o m ee uu ku kacayo halka trilyan ee dollar ee loo qorsheeyey magaalo ku taala gobolka tabuug ee waqooyiga galbeed ee dalka sacuudiga ee dhacda dhinaca badda cas ayuu yiri sadiig jasiiradaha la midka ah las vegas iyo sidoo kale mont carlo sidaasi darteed shiinuhu waxa uu rabaa joogitaanka xooggan ee aagga paul sullivan oo ah falanqeeye arrimaha bariga dhexe oo ka tirsan golaha atlantic council ayaa v o e da u sheegay in shiinuhu uu xoogga saaray istaraatiijiyadiisa dhinacyo dhowr ah oo uu ku doonayo in uu xiriir adag la yeesho dalka suudan Sudan is a big part of China's overall strategy in the region to bring East and North Africa more on its side. It has a lot to do with business investments, infrastructure, and even education, including teaching Mandarin to Sudanese. Sudan is a significant suudaan waa qayb weyn oo ka mid ah istaraatiijiyadda guud ee shiinaha ee gobolka si uu u keeno bariga iyo waqooyiga afrika dhinaceeda waxay wax badan ku lug leedahay ganacsiga maalgashiga kaabayaasha iyo xitaa waxbarashada oo ay ku jirto barashada mandariin ee suudaaniga suudaan waa dal muhiima oo ku tiirsan webiga niil laakiin waa daciif oo lama hubo hadda laakiin waxa ay leedahay karti weyn oo leh hoggaan saxa xasilooni la'aanta iyo hubaati la'aanta ayaa suudaan u furaysa inay ka faa'iidaystaan waddamo kale argagixisada iyo weliba dembiyada abaabulan sullivan waxa uu intaasi ku daray in shiinuhu uu xiiseynayo kaydka dahabka ee dalka suudan iyo sida ruushka shiinaha ayaa sidoo kale waxa uu xiiseynayaa dekedda suudan waxa uu xusay in nidaamka dhuumaha laga soo qaado koonfurta suudan ee sii mara dalka uganda ilaa xeebta kenya ay u badan tahay inuu heli doono dana badan kadib marka colaadda hadda jirta ay degto
caashe ibraahim aadan caashucuud ayaa warbixinta ee doorar iranian noo soo jeedinaysa halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada madasha haweenka maryan maxamuud bare ee maryan qalanjo ayaa noo soo diyaarisay
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bini-aadannimada waxaa haweenka la xuso ka mid a xaawo taako wasiye yuusuf xaaji aadan gudooda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhaxayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay siiskooda iskugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran gabdhahaasi waxaa ka mid a sacdo mire oo ah brofesor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah sacda waxaay macallin ka tahay jaamacadda university college london sacda sidoo kale waa qoraaga buugga la yiraahdo divine fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda afrika qeybtan hore ee waraysiga dheer ee ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu la yeeshay haaruun macruuf waxa ay kaga hadlaysaa koriinkeedii safarkii waxbarashadeyda iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaanna ku samayso taariikhda aasaarta qadiimiga ah dhegaysi wanaagsan aniga waxaan ku dhashay hargeysa waxaanan ku koray xamar anigoo bilo jira ayaan xamar nimid marka xamarna waxaan deganay madiina cisbitaal madiina agtiisa guryaha booliiska aabaa boliis ahaa hooyana waxay ahayd nurse marna ka shaqaynaysay banaadir marna cisbitaal madiina waxbarashada halkee baad ka bilowday
waxbarashada waxaan ka bilaabay scholarsiyaad oo noo dhowaa kabacdina waxa aan sanadkii u dambeeyey ka dhigtay kolleejada orphanage college militariga cusbitaal madiina wuxuu lahaa militarigii qaar dhinteen seventy seven war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo rajo oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejyada cusbitaal madiino dhexdeeda ahayd oo boliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadka u dambeeyey aan ka dhigtay primary school iskuolka hoose waa garta kabacdi maxaa kuugu xigay iskuulkii sare jaamacaddii halkeed ka dhigatay iskuolka sare ma dhigan karayn waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay maxaa la dhahaa anigiiyo walaashay imtixaantay suhuur oo dhibaatooyin keenay inaan nala nalaga saaray iskoolkayga caadigahaa iskoola siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhammaysan lahayn sideedda sano marka sideedda sano maanan dhammaysan marka waxay noqotay iskuol inaan raacsano iskuolkaana wuxuu noqday kan kan keliyana qaadan karaayo markaas wuxuu ahaa iskuolkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah marka sanadka aan kaas markaan dhigtay haddana dhibaato kalaa nagala timid taasna waxay yeeshay inaanayba suurta galaynin inaan secondary schoolba dhigto marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto anigii walaashay kabacdina anagoo guriga un wax ku baranayna sida tybeka loo garaaco hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareebad aan ku barano ingiriiska marka saasu marka dagaalku noogu bilaabnay waa garta marka dagaaladii baa dhacay sokeyo waddanka ka bilowday safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas annaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maan rabin inaan ka baxno wadanka qof kas badanaa dadkaan garanayna may rabin inay ka baxaan wadanka laakiin qas waa ku qasbanaanay marka waxaan marka faamiliga wuu sii yaraaday dad badan oo naga tirsanaa way bexbexeen marka hooyada iyo ayeeyaday iyo walaaladay ayaan la qaxay markaan horta waxaan aadnay magaaladan isku daynay marar badan inaan ka baxno muqdisho laakiin waan kusoo noqnoqonayna waayo marna dabadda u baxnaa dagaalan dagaalka markuu sii isleenahay wuu sii yaraadayna waa soo noqonaa waayo waxaan ahayn isana maataan wadda ayidan oo cad ah marka annagana waa yareen waxaan ahayn fourteen years gabar anigii mataantay marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa la dhahayay qof hooyo taqaanay aan ku dhegnay marka saasaan kaga baxnay muqdisho marka afgoyaan aadnay marka saasaan ku soconay marka sanaddanaan warwareegaynay calaayal xaal marka ugu dambeysay waxaan imaanay kaamam etoobiya ah way buuxeen marka waxaan nala dhahay idinka banka caadiga ah jooga meel banaan xoogaa markaa meeshaa joognay hooyo maqashay in gabarteeda weyneyd ay kasoo hadashay meel la dhaho sweden marka saasaan asylum ku helnaan sweden ku imaanay marka waayo aragnimada noloshaadii hore intaynaan ka gudbin maxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta gaarkaa kugu reebay yaraanteeda xusuuso fara badan ayaan hayaa aniga hadda waxaan dareemayaa marna inaan af soomaali reer waqooyi ama af soomaali maaragtay xamarka ugula hadlaayo calaa kulli xaal soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaaladay iga wada waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhaayay oo nolosheeda nolosheeda waxay iska ahayd normaal caadi dadka iskuolkaan aadaynay siiba sanadadii hore ilaa eighty eight wixii ka horeeyay gabar yarna waan ahaa marka nolosha way fiicnayd nolosha waxay ahayd mid aad is leedahay waa normaal laakiin sina normaal may u ahayn waayo waxyaaba badanaa dhacdhacaayay marka caruur haddaad tahay aad faamiligaagii waxyaaba aad aad fahfahmaysid waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan laakiin caruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad inaad saaxiibadaa la ciyaarayseed iskuolkaaga aadayseed cuntada soo gadanaysid waxyaabahaas oo dhan marka wiilashan waxay jeclaayeen kubadda cagta marka kubadda cagtay ciyaari jireen anigana waxaaba iska ahaa wiilal qof gabaro wiilal koriyeen marka kubadda cagsha aan ciyaari jiray aan aada u jeclaa sportkan aada u jeclaa laakiin ayadeyaa nala joogtay marka oral history iyo culturekana aadaan u jeclaa marka ayadee ay sheekooyin nooga sheekayn jirtay marka meel la dhaho daynayda oo xamar agteeda ah ay ayay degnaan jirtay marka samarka marka fasaxan high-schoolkan aada jirnay oo aan samarka oo dhan lasoo joogi jirnay cuntada la karin jirnay biyaha laraad biyaha u dooni jirnay marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda marka waxaan isleeyahay waktigaasaa iigu fiicnaa noloshayda samarka markaan eedii la joogi jiray waayo waxay ahayd wakti aan bartay dhaqanka dadka soomaaliyeed anigoo guriga jooga oo marna ayadii afreer waqooyi kula hadlaaya ayaan marna saaxiibadee afreer xamar kula hadlaaya marka markaan daynayla joognay xoogaa lita waxa ku jirtay my my aniga xataa waa igu yar adkeyd marka waxay ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maaragtay entertaining ila ahayd islaan ka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibaraysa iyo maxaa la dhahaa dad beeraley ah ama maarka agropastoralist ah oo de iyadii ayna isfahmaynen cuntay u keenaan marmarka qaar waxaa xasuustaa mar loo keenay kasaaba maalin dhan ay karinaysa waxay ahayd may ogeyn kabacdeen intay caana cabti iska seexatay magaajays marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheeda taasa ugu fiicnayd runtii markay ahayd markaan runtii fahmay in soomaalida dhaqamadooda ay aada u kala duwan yihiin markaasaan aan dareemo inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdooda waa garta bal waxaad iga sheegtaa marka sida aad u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga
marka raadadka qadiimigaasay ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay sweden sweden waxa weeya wadan maaragtay ay caddaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka soomaalida inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahaye dee si wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkao dhan waxyaabaha noloshoodao dhan ay ka kala duwan yihin marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aalaha dadkan maxaan uga duwannahay sidaan uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda laakiin maxay nolosha soomaalida dhaqamada soomaalida iyo dhaqmada africa iyo taariikhda africa aysan iskuullada u baraynin maxaan iskuullada loo naloo baraynin dhaqamadeen iyo taariikhaheeneen marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi sweden afka si dhaqso aha aan u bartay manayna ahayn si aan dad ula hadlo ee waxay ahayd si aan buugaagta u akriyo waayo waxaan dareemayay maxaa meesha keenay dadkan iga duwan maxay sideebaan halkeebaan ku kulannaa nol maaragta new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taariikhahooga aan rabay inaan fahmo waayo aniga ayayday waxay bartay taariikho gabayo history marka waxaanan jeclaa inaan wax barto marka walaashay aniga iskuolka xamarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed marka sidaas meelaan imi meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo kabacdi marka saas buugaagtaan rabay sheekooyinkaan rabay inaan akriyo literature marka literaturkii oo waxaan bilaabay inaan akriyo nineteenth century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen swedish people oo noqday dadka sweden sweden oo qaxay waxay u qaxeen america americay u qaxeen boqol sano ka hor hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ayaa ka qaxay sweden marka waxaan rabay waktiga ay qaxayeen maxay maxay ahayd noloshu markaasaan dareemay inaan xiriir leenahay aniga iyo dhaqanka iyo dadka sweden waayo waxaan dareemaya dadkaas boqol sano ka hor qaxaya iyo aniga waxa aan soo maray inay isu ekaayeen taasaa runtii xiriir iyo dareen ii keentay inaan wadanka ku noolaan karo marka hore ismabaan lahay waa ku noolaan kartaa waayo wuxuu ila ahaa wadan qabow wadan maarag dadka ay iyaga qabow yihiin ooanad xiriir la yeelan karin wax walbaaba bugaagti aanad ku jirin cidi ku garanaynin waxaad tahay meeshaa ka timis marka markaan fahmay taariikhdoodii waxaan fahmay inay boqolkan sanee dambe siddeetan kan sanee dambe un inay horumarkaan gaareen ayna nolosheen noloshooda aada u xumayd si maaragtay aan dareemiba karaynin ha dagaalka waddankeena uu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen laakiin wax la mid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoonab africa sida nolosha ay ku noolaayeen mise u xumayd waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay haddaad eegto switzerland that time poverty bay ahayd ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda unbaa lahaa ogsoonta aqoon iyo marka industrial revolutionka iyo intii ka horeysa waxyaaba fara badan marka taasaa i dhiirigelisay marka waxaa sisay ku dhacdaa inay africa oo taariikh leh haddana aynan ku jirin taariikhda buugaagta dadkan oo taariikhdooda ay badanaa ka liidatana ay buugaagta ka buuxaan marka saasaan ku bilaabaa asaarta iiga sheekee marka tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada
tacliintayda sare waxaan ku bilaabay sweden sweden waxaan galay jaamacadda lund oo maalmaan deganaa southern maxaa la yirahdaa koonfurta sweden marka ma maalmo waxaan ka baxay secondary school ah mid la kii ugu adkaa programkii ugu adkaa marka wadanka anigu weliga cunsurinimo midabkayga ah maan dareemin markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo uu qofkan career advisor ayaa la yidhaha waxa qofka ku siinaya talo bixin marka wuxuu tale iga siinayay programka aan dalban karo markaasuu intuu eegay ugu yiri adiga possibleba ma aha inaad programka natural scienska gashid waayo swirishka caruurtooda xitaa aan gelin kuwa uun dhakhtar ama looyer uu dhalay ayaa gala aniguna waxaa nolosheeda ahaa qofka haddaad tirahdid waxaa ma qaban kartid waa ku tusaya inaan qaban karo marka programkaasaan galay macalimiinteeda kale caawiyey oo yiri waa ku caawinaynaa marka waxaan sameeyey heavy studies waxaan ololo gale ah guriga inaan fadhiyo akhriyo akhriyo mathematicska luqadda wax kasta marka programkaasaan galay programkaasna walaashay iyaduna way gashay marka waxaan rabnay anigii walaashay inaanu kasoo baxno annaga oo noqon karna wax kasta oo aan rabno astrophysician haddaan rabno oon ka shaqeyno maxaa la dhahaye space agency waan geli karayna haddaan rabno inaan noqono doctors lawyers wax kasta laakiin wuxuu ahaa iyada saddex sanay ku qaadatay aniga afar sano waxay ahayd waxbarasho waktigii iigu adkayd marka laakiin markaan kasoo baxay ka waan yar waxaan rabay inaan yaro nasto marka journalism iyo social history baan xiiseynaya laakiin weligay isma lahayn waxaas waad baran kartaa waayo waxaa isla waa inaad barataa wax ama ah loo aada looyarad noqotana qof human rights ama waxsaas wax ka qaban kara ama dhakhtarad siiba dhakhtarad marka archaeologyga anoo mar walba haddana xiiseynayay taariikhdii oo markaasuun ogaanaya wuxuu archaeology ahaa haddana waxaan bilaabay journalism marka waxaan islahaa sug marka freelance journalist baan ahaa saxafiya wareega marka magazines iyo articles iyo waxbaan qoraaya kabacdin waxaan dareemay hadda waa inaa bilowda jaamacaddii manana lumin kartid afar sano oo aad natural science soo baratay programkii adkaa oma dhigi kartid journalistaan noqonaya waayo ma ogeysi uu journalist waxaan islahaa maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd waxaan maaragtay maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems marka kabacdi waxaan dareemay waxaan sir haddaba waaye dalbo archaeologiga si aad u barato cilmiga laakiin lix bilood kabacdi dalbo medicine waayo isma lahayn archaeologiga runtii waad kusii dhegaysaa waxaasa uu sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliya hata waayo weli ismaan lahayn waa wax wax kuu qabanaya ama dadkaaga wax u qabanaya cidina igumay dhiirigelin ma ogsoontaha cid aan aqaanay oo maaragtay archaeologiga taqaanay ama wax ka qabatay ma jirin marka sidaa darteed baan kusii waday maxaa la yirahda markasoo markaan bilaabay baan aada u jeclaaday
mahadsanid codkii brofeesor sacdo mire oo macallin ka ah jaamacadda university college london ee magaalada london waxay u waramaysay haaruun macruuf qeybta labaad ee waraysigan waxa ay kaga hadli doontaa waxa iigu horeysay aan qoday meel la yidhaahdo ubokra oo sweden ah markaan qodaynay meeshaas waxa iiga soo baxay shilimaan bira oo ah kuwii cabasiidkii khaliifadii saddexaad sala allahu caleyhi wasalam ee nebiga ayaa baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaaya meesha la dhaho ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta sweden haddaba ha moogaanina qaybta labaad ee waraysiga brofesor sacde mire oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee soo socda inta ka horeysana waa anigoo ah maryan maxamuud barre oo idin leh nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii madashaha haweenka mariin qalanja ayaa nala socodsiinaysa haaruun macruufna waa noo soo diyaariyey markana xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
da'yarta soomaaliyeed ayaa marka ay qaangaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxa ay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen islamarkaana ay u samaysan lahaayeen reer ay iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaargaroobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugaysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhallinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahantagaya haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray keebaa la odhan karaa dhaqan ahaan wuu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya abwaan cabdulaahi soomaalidu waxay ku maamaada adduunya dibixun marka guurkii hore waxaan odhan karaa wuxuu ahaa guur murtiyeysan guur murtiyeed buu ahaa guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambaynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeegaa lahayn markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideedaba marka lele waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaa loo baahan yahay waxna duruufta baa keenta oo hadba waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisay ku xidhan tahay marka marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore haye cabdiraxmaan dhallinyaradeenna soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan yahan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keeni jira marka hore qofka inuu guursado aaday u adkaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhallinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guurla-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso sababtoo ah haddii uu gala social mediaha wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan oo ka heli karaa waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljira ah isagoo miyiga ku nool inmarkuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badanay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaala yaryahay wuuna ka faa'iido badan yahay abwaan cabdulaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta waxaa la odhan karaa guurkii hore wuxuu ahaa guur bulsho halka guurka maantuu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahdaa guurka hirgelintiisa ama sida loo dayayo ama maxaan ku dhahdaa loo aasaasayo reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xidhin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay xiliyad badan tifatirka guurka wax waliba tifatir bay leeyihin waa taqaanaa doorashada gabadha doorashada qoyska ee gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaas oo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku heliyadiisa ama wiilku heliyadiisu la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo ku soo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray halka guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado ismaba hayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadkii hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadow baa labada qof intaanay sinin laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhirgin jirtay iyo heliyadeeda wiilku waxa uu la xidhiidayo sida dadka loola xidhiidayo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka heliyadaba u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaalahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidhiido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyey intaa loo soo lageysiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigoodii buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhammina wuxuu u diyaargaroobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xidhiidan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dudo horod yar iyo carruurtaada aad baa la odhan jiray lama fadhiisan jirinin ila wiilka xidhiidnimadiisa diyaar loo yahay ma garanaysa hadda ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xidhiidnimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray waa inaad sayaxan dawaaca yeelataayoo haddii aad adduunyo weydo ila xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecad ahaan isu kabaa baari noqdaa sodonka salaam wacan soo salaamaa booqashada badiya sododa soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qabaa waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku salabaynaysaa xasan sidaa og tahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u kala xusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabe ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qof isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lalahayd qof aad dabeecadeeda fahamtay qof aad nolosheeda isfahamteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiina oo noqon lahaayeen labadiina ka fikiraayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama daris ha ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ka fiican yahay sidaa og tahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yidhahdaan annaga ayaa kafaale kaa qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqooyahan ah wiil dhallinyaro aqooyahan ah gabar yar oo aqooyahanna ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore waxaan soo gaarnay gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdulaahi xalku wuxuu yahay wiilasha soomaaliyeed maanta joogaan mid baan kala talin lahaa gabdhaha maanta joogee soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta joogee soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore qoys kaluu ku dhex barbaari jiro kasoo dhexbi jiray sidii laangeed ka dhex baxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibuu ku guursan jiray tusaale ahaan waalidku markuu labaiyo toban qof dhalo haddii ay lixina gabdha tahay lixina wiila tahay lixda gabdhood waa ammaano dad baa loo koriyey waa la guursan jiray reerkana way ka tegayaan oo reere ay leeyihin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhood oo u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayadii dhabti kaga dhici jiray mar awgu dhabti kaga dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsan waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gebagabeynaysaa oo aad xalkana u aragtaa aniga xalka waxaan u arkaa waagii hore haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunku woo fide meelo badanaa la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhallinyarada ah ee miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhallinyaradeenna annaga waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga biili karto oo aad kafaalan qaadan karto intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xubinta dooda gaaban ee xasan kaafi haddii aanu intaasi ku dhaafnana shariif xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyay n d b ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya oo ka mid noqda baarlamanka gobolka alberta ee dalka canada shariif ayaa ka guuleystay saddex musharax oo kale isagoo helay konton iyo laba dhibic shan boqolkiiba dhammaan codadka xaafadda edmonton dicor ee magaalada edmonton doorashada gobolka alberta oo dhacday isniintii waxaa ku guuleystay xisbiga u c p oo helay kuraasta aqlabiyadda ah oo ay ku hogaaminayaan gobolkaasi afarta sane ee soo socota haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa shariif xaaji kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada edmonton ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guusha uu gaaray xuseenow waad mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda v o a-ga runtii waa mas-uuliyad culus waaye waxay waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laiga soo doortay igu aaminay inaan ku matalo siddeetan iyo toddobada xubnood ee uu gobolku leeyahay qofkii u matali lahaa inaan ka noqdo waa mid laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aan aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirto oo ah hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin iyo haddii kalaba dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soo galootiga ah waxay kaa rajeynayaan in aad u noqotid cod marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan oo culeysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay shariif inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda edmonton decor haddana waxaad tahay xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya marka laga hadlayo gobolka alberta marka soomaalida gobolka alberta maxay uga dhigan tahay guushaada tobankii sanoo ugu dambeysay xuseen soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxaya qof soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahda qof la doorto ama amaama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka ama ha noqoto midda dhexe oo hada doorashadeeda uu shalay ahaa ama midda federaalka ha noqoto intaba dad soomaaliyeed baa ka qeybgalay oon suuragal noqonin taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ahoo matali kara dadka soomaaliyeed iyo runtii deegaan gobolkuna way degan yihiin oo waxaa lagu tiriyaa qoomadyaha madowga ah kuwooda ugu badan inay ka midka yihiin haddaysan iyagu ahayn marka waxay uga dhigan tahay runtii guul soddon sano iyo ka badan ama afartamiyo sano ay gobolka degan yihiin waana markii ugu horeysay oo ay suuragal noqoto in qof ka soo jeeda dadka soomaalida ah uu la doorto waa tahay dabcan xisbiga u c p ayaa ku guuleystay doorashada ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan sagaal iyo afartan kursi ah halka xisbigiina n d p uu helay sideed iyo soddon kursi waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka alberta maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aada culayska ku saareysaan dowladda dowladda waxaa horyaala arrimaha dhaqaalaha waxaa horyaala arrimaha maxaa la yidhahdaa caafimaadka waxaa horyaala arrimaha tacliinta waxaa horyaala arrimaha maxaa la yidhahdaa dhaqan dhaqaale iyo iyo iyo daryeelkii caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen covidka iyo wixii ka dambeeyey dhinaca tacliinta iskuuladii kalaasyadii oo aada iyo aada u ballaartay oo aan maxaa la yidhaahdaa talada macalimiintu ay yar tahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay cudul badan nagu siiyeen iyo iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe ama qaabkii amniga iyo iyo iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo ay runtii waa waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda waxaan isleeyahay xisbiga n d p du runtii waa cadaadis iyo bareshar badan buu ku saari doona dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan ugu dambeyntii shariif waxaa jira dhalinyaro soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo kaa horreeyey maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd yacni everywhere qofku wuu ka tartami karaa ama wuu ka wuu iska sharaxi karaa laakiin waxaa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad aad ku guuleysid fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasu loo kala leeyahay way kala duwan tahay marka waa factor aada iyo aad muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo midada kalena hadal dadkii ka qeyb qaatay doorashooyinkii hore anugu runtii dad soomaaliyada waxaa jira gobolo kale laga soo doorto oo aan aan ra-yigoodii iyo taladoodii aan la wadaagayay oo aan wax ka dhegeysanayay si aan aan waxyaabaha bitfallska ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay ayaga inaysan sidoo kale iga dhacin marka sidoo kale aniguna waxaa waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aan aniga ka bartay kambeynkii ololihii hadda sanadkii lasoo dhaafay aan ku jirnay waa waan kala qeyb qaadan karaa waana dhiiro gelinaya runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolku gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto inay qeyb weyn ka qaataan
kaasi waxaa ahaa shariif xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee dimuqraadiyadda ee loosoo goobiyey n d b kuna guuleystay doorasho ka dhacday gobolka alberta xuseen nuur xaaji ayuu u waramayay markaana gabagabada idaacaddan kusii dhowaaneynaaye dhinacii heesaha codka macaan ee hodan cabdiraxmaan heesta amoore iyo codka hodan cabdiraxmaan ayaa gabogabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan caawa toddobada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta v o a oo idinkaga tegaysaa sidaa iyo nabadgelyo